barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur arbaca ah bisha disembar waa toddoba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay dhallinyaro ka shaqaysa la dagaalanka qabyaaladda dhibaatooyin badan oo nabadii sidii la rabay looma hirgelinin marka dhallinyaraduna waa dadka mar walbaahi dhibanaha wax nabaddarrada waa dadka loo isticmaalayo askarnimada waa dadka dhibaatada geysanayo waa dadka dhibaatada loo geysanayo waa dadka mustaqbalkooda mugdiga uu kusii socdo sidoo kale waxaan idiin haynaa ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee magaalada laascaanood oo loo qabtay tartan aqoon kororsi oo cidda ku guulaysato la siinayo abaalmarin ay ka mid tahay koob la mida kuwa ciyaaraha lagu bixiyo ardaydu marka ay ku tartamaan waxbarashada waxay dib ugu noqonayaan buugtoodii waxay dib u baarayaan cilmigii ay dhigteen waxay u tahay halkaa refishin iyo cashiradooda inay dib ugu noqonayaan dhanka kale tartanku wuxuu ka soo jeedinayaa waxyaalo badan oo dhallinyarta hadda jirtaa ay inta badan mashquul ku yihiin
dhinacii heesaha ayaanan iyana barnaamijka ka marnayn
heestaasi ay ku luuqaynayso fanaanadda ayaan toromso ayaad goordhow maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa khudbaddiisii ugu dambaysay ee ku aadanayd dhinaca ammaanka qaranka maraykanka jeediyey isaga oo ku difaacay qorshihiisa la dagaalanka argagixisada iyo weliba tilmaamo uu uga tegey maamulka cusub ee aqalka cad la wareegi doona bishan janawari ee foodda inagu soo haysa isaga oo ciidamo kula hadlayey saldhigga ciidamada cirka ee ku yaala magaalada tamba ee gobolka florida ee dalkan maraykanka ayuu sheegay madaxweyne obama in siddeeddii sano ee uu xukunka joogay in aan urur argagixiso oo dibadda ka dhisani aanay u suuro gelin in uu weerar xoogan oo qorshaysan ka geysto gudaha dalkan maraykanka wuxuuna sheegay inaanay taasi ka dhignayn in ururada argagixisadu aanay tallaabadaas isku dayin hase ahaatee wuxuu libinta siiyey ciidamada oo uu yidhi waa hawsha aad qabateen
kooxda xuquuqda aadanaha suuriya ee kor kala socota xaaladda suuriya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda suuriya oo taageero ka helaya militariga ruushka ay qabsadeen qaybta qadiimiga ah ee magaalada xalab kooxdan oo kor ka maamusha kana soo warbixisa dagaalada sokeeye ee dalka suuriya dhegeystayaal aan intaas idinkugu celiyo kooxdan oo kor ka muraaqabaysa kana soo warbixisa dagaalada sokeeye ee dalka suuriya ayaa sheegtay in ciidamada ay qabsadeen xaafadaha u dhowdhow degmooyinka baab alxadiid iyo alkheyr aruurnimadii hore ee saaka oo arbaco ah waxaa kale oo ay sheegeen in ciidamada dowladda suuriya ay habeennimadii talaadada ay la wareegeen gacan ku-haynta xaafado dhowr ah oo ku yaala qaybta duqda ah ee magaalada oo ay ku jirto degmada muhiimka ah ee al-shacar oo xarun u ahayd ururada bulshada rayidka ah iyo xoogaga mucaaradka dhicitaanka magaalada duqda ah ee xalab ayaa dhabarjab weyn ku ah mucaaradka oo dhinaca beri ee magaalada xalab maamulayay tan iyo sanadka labada kun laba iyo tobankii dhanka kalena waxa ay guul u noqon doontaa dowladda bishaar al asad oo muddo shan sano ah waday dagaal ay ku rabeen inay dib ugu qabsadaan magaalada xalab
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ururka dhallinyarada ee dhaqdhaqaaqa kacdoonka qabyaaladiidka waa urur ay sameeyeen dhallinyaro soomaaliyeed oo fadhigoodu yahay magaalada london ee dalka britain hase yeeshee tan iyo sanadkii hore waxay howlu wacyigelin dhinaca bulshada ah gaar ahaan dhallinyarada ay ka wadeen qaybo ka mid ah soomaaliya toddobaadkan waxay magaalada muqdisho ka sameeyeen wacyigelin dhinaca nabadda ah oo ay ku beegsadeen dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha waryaheena nuur xasan nuur oo- oo bukhaari ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay cabdifataax faysal xuseen oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa kacdoonka qabyaaladiidka waxaana ugu horreyn weydiiyey kulankii wacyigelinta ay la yeesheen qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho Een, waa mahadsan tahay een, nuur adiga iyo bahda v o adaba magacaygu cabdifatax faysal xuseen kana mid a dhalinyarada anti tribalism movement kacdoonka soo jeedka qabyaalada Een, waxa aan wadnayna waa hawl aan muddo soo wadnay oo ahayd wacyigelinta iyo qabyaaladu ku haysa bulshada soomaaliyeed Een, si gaar ahaaneedna waxaan u u beegsanaynay dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii waddankan ugu tirada badan maadaama ay yihiin jiil mustaqbal badan uu ka lumay maadaama ay yihiin dadka la rabo inay dalka horumarkiisa iyo dibadhiskiisa ka qayb qaataan yihiinna dadkii la waddanka la wareegi lahaa taladiisa marka barnaamijkana waa aan wadnay waxa uu yahay dhallinyarada iyo doorka ay nabadda ka ciyaari karaan marka xaggee ka wadaan eh, barnaamijkan wacyigelinta nabadda ee dhallinyarada Een, waa barnaamij si guud een, dalka iyo dibaddaba uga socda een, xarunteen oo aan kasoo bilownay howlahan oo london ah Een, iminkana waxaan ku suganahay magaalada muqdisho oo aan jaamacadaha booqashooyin ku marayay oo aan muddo sanad iyo dhowr biloodna xamar aan joogay Een, iminka muqdisho ay ka bilaabatay balse insha allah gobolada dalka oo idilna sida ugu dhaqsiyaha badan ee waqtigu noo saamaxana inaan tagno aan booqano dhalinyarada kale balse ololu hadda wuxuu ka bilowday magaalada muqdisho marka maxaa u doorateen in aad maaragtay barnaamijka nabadda aad ah, ka wacyigelisaan dhallinyarada xilligan Een, waa la dareemi karaa qof walbaahi oo soomaaliya ka maqan ama joogaba waxa ugu weyn ee waddan ka maqan uu qof walbaahina uu ka cabaadayahay waa een, nabad darrada xasilooni darrada een, colaadaha waddanka een, muddada dheer kasoo jiray een, nabadduna waa shay qaaliya waxaa dareemi karaa qofkii nabadda haysta qiimaha ay leedahay Een, aniguna een, dhallinyaranimadeydii waqtigii caruur aan korayay magaalada muqdisho aan ku koray kadib waxaan nasiib een, iyo fursad u helay inaan ge- een, wadamada dibadda oo muddo kusoo noolaado waan dareemi karaa nabaddu micnaha ama qiimaha ay leedahay een, waddan aan waddankayga ahayn markaan ku noolaa si sharciya amni leh aan cabsi walwal jirin inuu qofkan nafsadiisa wax halis u keenaya uusan jirin balse waddanka xaaladiisa anagoo og inay kasoo horeynayso sidii hore marka loo eego balse weli qofka een, ha la dilo qaraxa dhaco een, cadaalad darra ha sheegto dhibaatooyin badan oo nabadii sidii la rabay looma hirgelinin marka dhallinyaraduna waa dadka mar walbaahi dhibanaha waa nabad darrada Een, waa dadka loo isticmaalayo askarnimada waa dadka dhibaatada geysanayo waa dadka dhibaatada loo geysanayo waa dadka mustaqbalkooda een, mugdiga uu kusii socdo dhalinyaro badan oo waddanka joogto iyaduna een, ka dagaalamaya dhibaatooyinkaas iyaguna aad bay noo gacan siiyeen marka waxaan u dooranay nabadda waa shayga ugu muhiimsan ee aadamiga noloshiisa si uu noloshiisa kale inuu waxbarto inuu horumarkiisa ka shaqeeyo waa inuu helaa bay-a amnigeedu sugan yahay dhallinyarada aad beegsanayseen eh, aad rabteen inaad gaarsiisaan fariintan muhiimka ah ee nabadda soomaaliya waa kuwe
Een, waa dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogto een, hadda waxaan ku sugannahay sidaan kuu sheegay magaalada muqdisho een, jaamacadaha oo ardayda goobaha ugu badan ee dhalinyaro badan iyo isugu timaada ah si gooniyo barnaamijyo kale waan u sameynaa Een, inta aanan weli gaarinna waxaan isku daynaa fariimahaas inaan ku gaarsiino Een, sida haddoo kale idaacadda v o edo kale ay kumanaan soomaali oo dhalinyaro dhegeysan doonaan tviyada soomaalida social mediaha een, facebook twitter eh, barta aan ku leenahay marka dhalinyaradu meel walba ay joogto waxaan isku dayaynaa inay fariinteena gaarsiino En ma qorsheynaysaan cabdifataaxow inaad tagtaan magaalooyinka kale ee soomaaliya eh, si aad fariintan dhinaca nabadda aad u gaarsiisaan dhallinyarada
Een, horey waxaa sanadkii tegay aan u- aan booqasho anigu oo shaksi ahaanteydu aan markaa tiimka een, ii- ii ii doorteen aan ku tegay magaalada een, hargeysa een, sidoo kale boorame iyo burco aan barnaamijyo qabyaaladii wacyigelinteeda aan ka samaynay Een, haatan waxaan ka wadnaa magaalada muqdisho insha allah dhowaan wax sidan ku waxaan rajeyneynaa inaan baydhabo iyo kismaayo iyo gaalkacyo iyo dalka goboladiisa inta badan intii aan awoodno ee waqtiguna noo saamaxo inaan tagno insha allah waana aad baan ugu rajo weynaa inaan insha allah gobolada dhammaan gaari doono En, eh, dhaqdhaqaaqiinan eh, la dagaalanka qabyaaladda eh, ma keliya wuxuu xooga saaraa en, arrimaha eh, xagga la dagaalanka qabyaaladda mise waxaa jira howlo kale oo aad qabataan
Een, marka qabyaalada laga hadlayahay qabyaaladu waddanka dhibaatooyinka ugu weyn ee ka jira ayay ka mid tahay islamarkaana dhalinyaradana waxaan sameynaa barnaamijyo trainina oo dhalinyaradaas fursad abuurkooda iyo xirfadahooda iyo leadership skills trainina caynkaasna waan sameynaa hadda barnaamijkan wadno kale oo ah nabadda iyo dhalinyarada doorkay ka qayb qaadan karto iyaduna inaan wacyigelin ka sameyno inaan dhalinyaradu iyo hogaanimada barnaamij la yidhahdo lead and be led oo ah hogaami adiguna u hogaansanow oo dhalinyarada shuruucda dawliga inay iyaduna u hogaansato iyagana loo hogaamin karo iyaguna noqdaan dadkii loo diyaarinaya mustaqbalka dhow inay dalka hogaamiyaan barnaamijya caynkaasna waan kusii dabaknaa waxaan iyadu meesha ka marnayn dhalinyarada iyo culayska jira ee aadka waayahan dambe dhalinyaradu xagjirnimada iyo culeysyada ay leedahay iyaduna in dhalinyarada laga jaahil bixiyo iyadoo markaas culimaauddiinka soomaaliyeed aqoon-yahanada soomaaliyeed aan barnaamijyo u sameyno waan isku dabaknaa laakiin annagu inta badan waa waxaan ka shaqeynaynah waa qabyaalada iyo dhibaatada ay leedahay in bulshada laga wacyigeliyo iyo barnaamijyadaas oo idil oo la halmaada kaasi wuxuu ahaa cabdifataax faysal xuseen oo ka tirsan ururka ama dhaqdhaqaaqa kacdoonka qabyaala diidka wuxuu u warramayey wariyaha v o a nuur xasan nuur
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington marar kala duwan waxaa ardayda wax ka barata dugsiyada sare loo qabtaa tartanno kala duwan kuwaas oo isugu jira xagga ciyaaraha iyo weliba aqoon isweydaarsi haatan magaalada laascaanood waxaa lagu qabtay tartan aad u ballaaran oo aqoon isweydaarsi ah waxaana ardayda kaalimaha hore ka gashaa la siinayaa abaalmarino kala duwan ujeeddada tartankan ayay tahay in dhallinyarada looga wacyigeliyo mashquulka ka soo food saara shabkadaha isgaarsiinta bulshada iyo weliba aafooyinka kale wariyaheena laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan ku eegaya qaar ka mid a dhallinyarada iskuullada dhigata ee ku yaala magaalada laascaanood ayaa waxay bilaabeen inay dhexdooda tartanna u sameeyaan ardayda galaasyada koowaad ee ku cusub dugsiyada sare barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayaa waxay wax ka wareysatay qaar ka mid a ardayda wax ka barata dugsiga sare ee muuse yuusuf gaar ahaan galaaska afraad ayaa waxa uu sameeyey nidaam uu koob ku siinayo ardayda iyagu kaalmaha koowaad ka gala tartamada kala duwan ay qabanayaan ardaydii tartankaasi soo qabanqaabisay ayaan waxaan kala sheekaystay ujeeddada ay tartankan u qabteen iyo waxyaabaha looga golleeyahay magacaygu waa maxamuud saleebaan xasan cali waxaan ahay guddoomiyaha fonfor d galaaskii tartanka qabaqaaminayey ujeeddada aan u qabanay koobka waxa weeye galaaska sanadkan galaasyada ku cusub iskoolka muuse yuusuf dhiirigelin aan dhiirigelinno inaan ardaydu aad ugu soo waxbarashada ugu dadaalaan maadaamaan hore u arki jirnay koobab la dhigayo ciyaaraha waxaan annaguna damacnay galaaskayga fikrad ka soo meexatay macaalimiinta iyo galaasyada fanfoorka oo dhan inaan u dhigno aqoonta oon ka soo jeedino dhallinyarada xagga kubadda ay ku tartamaan koob aan u dhigno aqoonta gaar ahaan saan ognahayba muuse yuusuf waa tii koowaad oo ka dhacda gaar ahaan muuse yuusuf ama gobolka sool aan u qabanno koob saa daraaddeed ujeeddadaydu waxay ahayd inaan hamiga kor u qaadno ardayda iyo dhallinyarada iskoolka ku cusub iyo iskoolka nidaamkiisa sanadkaas dugsiyeedka iyo say ugu taageeri lahaayeen waxbarashada macalimiin u heegeen waxaasoo dhan saas ujeedkayagu ahaa ee waxbarashadana niyad sami u hayn lahaayeenmagacayga waa kowsar faarax koox waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka galaaska fordhi waxaan idiin sheegayaa inaan u qabanay arday tartan tartankaas aan ku guddoonsiinayno koob koobkaas oo aan ugu talagalin inaan ardaydu kor u dhisanto hamigooda iyo higsigooda ay wax ku baranayaan koobkan oo ah koobkii ugu horreeyay ee muuse yuusuf arday la guddoonsiiyo inkastay hore u soo jirtay in la qabto tartamo laakiin tartamada hore waa loo qaban jiray ee waxaa kusoo cusboonaaday koob koobkaas oo ay sameeyeen galaasyo ka mida galaas galaas ka mida iskuulka fordhi iskuulka muuse yuusuf galaaskaas oo ah fordhi waxaan sideeduba waxay tahay tartanku barcad iyo barmadow guulaystiya guuldarre waxaana ugu hambaliyeynaynay ardaydii guulaysatay waxaana u rajeynaynaa inay noqdaan kuwa iskuulka ka bedela waxyaabo badan waxyaabo badanna kusoo kordhiya sidoo kale macalimiinta dugsiga asre ee muuse yuusuf wax ka dhigaya barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a waxay wax ka weydiisay muhiimadda uu leeyahay tartankan waana mid ku cusub dhallinyarada in la guddoonsiiyo qaybaha waxbarashada koobab la mida kuwa ciyaaraha la guddoonsiiyo taasina waxay noqotay mid ay ku dhiiradaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdikariin olol oo ah bahda v o a had iyo jeerna dhallinyarta ku dhiirigeliya ardaydu marka ay ku tartamaan waxbarashada waxay dib ugu noqonayaan buugtoodii waxay dib u baarayaan cilmigii ay dhigteen waxay u tahay halkaa revision iyo cashiradooda inay dib ugu noqonayaan dhanka kale tartanku wuxuu ka soo jeedinayaa waxyaalo badan oo dhallinyarta hadda jirtaa ay inta badan mashquul ku yihiin sida kubadda sida facebooka iyo waxyaalo noocaas oo inta ay dhallinyartu ku foogan yihiin waxay hamiga siinayaan waxbarashadoodii markaa ay tartan galaan ta kale een, waxaanu ardayda ku dhiirigelinaa inay noqdaan kuwo jaal la ah ama had iyo jeer buugtooda iyo wixii ay dhigteen deris la ah oo had iyo jeer dib ugu noqonaya dhanka kale dugsiga sare ee muuse yuusuf inta badan way ka dhalaa tartankan oo kale se haatan waxaa ku cusub koob qiimo badan loo sii siiyey ardada oo lagu guddoonsiiyey sanadkan maanta ah ardayda galaaska foonfoorka ka mid ah ee guddoonsiiyey iyagana waan mahad celinaynaa hoyga muuse yuusuf oo inta badan lagu tilmaamo hoyga aqoonta ee gobolka sool waa uu ku caanbaxay inuu tartan noocan oo kale a qabto tartamada xataa somalilan meelaha een, hargeysa oo kale lagu qabto inuu kaalin weyn ka geysto Een, sidoo kale macalin axmed oo ka mid ah een, macalimiinta een, da-da yar ee wax ka dhiga iskuulka muuse yuusuf ayaan weydiiyey een, bal macalin waxaad iga warantaa galaasyada iyo tartankani qaabka su-aalaha ma macalimiinta diyaariyey ma galaaskii dhallinyaradii tartanka qabatay ayaa isla dhallinyaradaasi u soo qoray bal iga waran annagoo guddiga een, guddiga garsoorkana waanu ka jegaraynay waanu ka saxaynay wixii la cilad bixin yaroran ka saaraynay ardayduna waanu way soo diyaarinayeen barnaamijkay daadihinayeen goobjoog baa annaguna ka ahayn oo wixii magaranaysaa ruleska la- iyo regulationka la raacay ayaanu ka saxaynay Een, ardaygu su-aasha markuu ka jawaabo wuxuu lahaa een, markiskii markuu si fuula uga jawaabo haddii uu kala barh ka jawaabona wuxuu lahaa eh, wax layidhahdo dhibic Een, su-aalaha kafaa'idaysiga oo kale waxaa lagu bixinaya hal dhibic Een, wakhtigoodana wuu koobnaa Een, su-aaluhuna waxay ahayn dhammaan su-aalihii ku salaysan casharadii ay dhigteen dersiga ay dhis- dhigteen ardayda loo dhigay ayay ku salaysnaayeen ma ahayn su-aalo iyagu een, magaranaysa general ah oo meel kale ka yimi laga keenay waxay ahayn su-aalo ku salaysan layriskii casharka loo dhigay oo macalinku dhigay kasoo diyaariyey Een, kana wuxuu ahaa een, markaa kii ugu dambeeyey oo iminkana ay ay finalkii u ahaa labada galaas ku kala hadheen
warbixintii uu magaalada laascaanood ka soo diray wariyaheena cabdikariin olol halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a haatanna dhinacii heesa haddaan eegno heesta dhaygaga ay ku luuqayso fanaanadda ayaan toromso
quruxdaydu waa ha dhalan dhabankaygu waa luul inta gabari dhaqan iyo dhowrsooni leedahay aniga dhitaysto xishood baan ku dhaataa dhalanteedka waxaan ahay waxaan ahay ruuxii ruuxii aan dhammuday quruxdaydu waa dhalan dhabankaygu waa luul inta gabari dhaqan iyo dhowr sooni leedahay aniga dhitaysto xishood baan ku dhaataa dhalanteedka waxaan ahay waxaan ahay ruuxii ruuxii aan dhammuday qalbi caashaq dhaanshaha ragga ka dhawayste qalbi caashaq dhaanshaha adiga ragga ka dhawayste anna waan ku dheedoon keliga ku dhowrte waxaan dhici karayniyo dhayga gaanay kugu noqon qalbi caashaq dhaanshaha ragga ka dhawayste qalbi caashaq dhaanshaha adiga ragga ka dhawayste anna waan ku dheedoon keliga ku dhowrte waxaan dhici karayniyo dhayga gaanay ugu noqon sharaf intadaydu waa diin intay noloshu dhadhan iyo dhumo iyo han leedahay ama u dhigaalkiyo qadarkuba wax dhacayahay dhugma waanu leeyahay leeyahay dharaarba wixii jiraba dhaxalkaygu waa sharaf dhintadaydu waa diin intay noloshu dhadhan iyo dhumo iyo han leedahay ama u dhigaalkiyo qadarkuba wax dhacayahay dhugma waanu leeyahay leeyahay dharaarba wixii jiraba qalbi caasha dhaanshaha ragga ka dhawayste qalbi caasha dhaanshaha adiga ragga ka dhawayste anna waan ku dheedo keligaa ku dhowrte waxaan dhici karayniyo daiga gaanay ugu noqon qalbi caasha dhaanshaha ragga ka dhawayste qalbi caasha dhaanshaha adiga ragga ka dhawayste anna waan ku dheedun keliga aan ku dhowrte waxaan dhici karayniyo daiga gaanay kula noqon qalbi caasha dhaanshaha ragga ka dhawayste qalbi caasha dhaanshaha adiga ragga ka dhawayste anna waan ku dheedun keliga aan ku dhowrte waxaan dhici karayniyo daiga gaanay heestaas dhaygankada intaas kaga nimaadno laantaafka soomaaliga ee v o gaar ahaan idaacadda duhurnimo ayaad naga dhegaysaneyseen oo washington si toosa idinka imanaysa haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur
haddii aan ku horrayno waxaa xalay la ciyaaray kulamo xiise leh oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub iyadoo kooxahii xalay ciyaaray ay dhammaantood soo xireen wareegga koowaad ee tartankan kooxda arsenal ayaa guul weyn ka soo hoysay ciyaartii ay xalay la dheshay kooxda basel ee dalka switzerland kadib markii ay ku garaacday afar gool iyo gool guushaasi ayaa arsenal u dirtay kaalinta koowaad ee gruupka a goolasha ay arsenal ku badisay saddex ka mid ah waxaa saxiixay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara lucas peres arsenaal hadda iyada ayaa ku soo baxday kaalinta koowaad ee gruubkan oo ay isku haysteen kooxda baris saint german oo xalay barbaro laba gool iyo laba gool ah la gashay kooxda ludogoretis rasgrad b s g haddii ay badin lahayd iyada ayaa ku soo bixi lahayd kaalinta koowaad ee gruubka a dhanka kalena gruubka b oo ahaa mid aanan la saadaalin karin ayaa lagu kala baxay xalay kooxaha napoli iyo benfica ayaa u soo gudbay wareegga lix iyo tobanka kadib markii kooxda beshiktash ee dalka turkiga ay guuldarro xanuun badan kala soo laabatay dalka ukrain ka gadaal markii ay kooxda dinamikef ay ku soo garaacday lix gool iyo eber naaboli ayaa kaalinta koowaad ee gruubkan ku soo baxday kadib markii ay laba gool iyo gool uga badisay xalay kooxda benfica waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay kooxda naaboli ee dalka talyaaniga ku dhammaysato kaalinta koowaad ee tartanka guruubyada koobka kooxaha horyaalada yurub wareegiisa koowaad inkasta oo benfica laga badiyey guuldarrada bashiktaas qabsatay daraaddeed ayay iyaduna ugu suuro gashay inay usoo gudubto wareegga xiga ee tartankan dhinaca kalena gruubka c kooxda barcelona ayaa si xaraga leh ugu dhammaysatay wareegan iyada oo guul muhiim ahna ku soo xirtay ciyaartii ay xalay la yeelatay kooxda brushia monchen galadbakh ee dalka jarmalka saddex ka mid ah goolasha waxaa toddoba iyo toban daqiiqo gudahood barcelona ugu dhaliyey laacibka dalka turkiga arda turan halka goolka afraadna uu isagu u baasay leonel messi ciyaaraha kalena manchester city iyo celtic waxay isku mari waayeen barbardhac gool iyo gool ah bayan munchen waxa ay gool iyo eber uga badisay kooxda atletic madrid halka b s v iyo f c rostof ay isku mari waayeen barbardhac eber iyo eber ah haddaba ilaa iyo iminka wareegga lix iyo tobanka ee koobka horyaalada yurub kooxuhu sidee bay usoo gudbeen gruupka a waxaa soo baxay arsenal iyo b s g gruupka kale ee p napoli iyo benfica ayaa xaqiijiyey gruupka c barcelona iyo manchester city ayaa u gudbay wareegga xiga gruupka d atletic madrid iyo bayan munchen ayaa u soo baxay monoka iyo bayan livercosen waxay ka soo baxeen gruupka e brushia dortmund iyo real madrid oo caawa iyagu kala ciyaari doonana waxa ay horey u xaqiijiyeen wareega inay u gudbeen lix iyo tobankiisa waxaana ay ku jireen gruupka f gruupka g lester ayaa ilaa iyo iminka xaqiijisay waxaa laakiin laga yaabaa caawa midkood inuu soo baxo f c porto iyo kooxda f c copenhagen gruupka hejna yuventus waxa ay xaqiijisay in ay soo gudubtay halka sefiya iyo leon midkood uu caawa soo bixi doono ugu dambayntiina caawa kulamo kale ayaa dhici doona tottenham waxay la ciyaari doontaa kooxda c s k a real madrid ayaa martigelin doonta brushi dortmund porto waxay la ciyaari doontaa lester leon iyo sevilla ayaa ballansan monaco waxay la dheeli doontaa pine leverkusen liga warsow ayaa la ballansan sporting halka copenhagen iyo clubburg ay ciyaari doonaan kulanka ugu dambeeyana yuventus ayaa la ballansan dinamo zagreb dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinacii aragnala socotiynaya haatanna aan jalleecno dhinacii heesaha heesay ku nuluuqayso fanaanada farxiya fiska
codkii baxsanaa ee fanaanada farxiyo fiska waxa uu gabgabo u ahaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhegaystayaal tan iyo galabta afarta galabnimo waa v o a oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan